galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa arbaco tobanka bisha julaay sanadka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo halkan washington oo sagaalkii aruurnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee todobytobankiyo mitirban iyo bogga v o somali com sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika ayaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu a jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a saddex ka mida maleeshiyada al-shabaab oo ku eedaysnaa qarax weerar ah lagu qaaday hotel muqdisho ku yaala sanadkii oo maanta la toogtay waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii naasaha loodlaba taariikhdu markay kii bishii tobnaad maanta oo ay taariikhdu tahay tobankii bishii toddobaad waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaad kaloo degaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha isticmaalku suu noo jarjaray jeerkiina laboobay jidhku way dubaaxshaa markaan sii jimiimico eh tigtigiya wajeer iyo intaan jarar u baaqaayey ee aan jabuutaay lahaa jarahayay kaalay maantana jabkii soo haraah muranka joogaay qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mida saraakiil ka tirsan jabhadda ownlf oo shir kaga qayb galay magaalada denver ee dalkan maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida safiirka britain ee maraykanka kim de roch ayaa maanta ku dhawaaqay inuu iscasilay islamar ahaantaasina uu sheegay inay adag tahay inuu sii wado shaqadiisa kadib markii la dusiyo siro diblomaasiyadeed islamar ahaantaasina uu adeegsaday erayo ka dhana madaxweynaha maraykanka donald trump waruu soo saaray de roch ayuu ku yidhi inkastoo aysan booskiigu shaqo dhammaanin ilaa iyo laga gaaro dhammaadka sanadkan waxaan aaminsanahay xaaladda lagu jiro darteed inaan aqbalo in lasoo magacaabo danjiro cusub waxa uu ahaa darooji diblomaasi sare oo britain u joogay washington tan iyo sanadkii safiirka britain ayaa trump cambaareeyey isagoo ku eedeeyey inuu yahay qof aan fadhiyin islamar ahaantaas inaan lahayn wax xirfad a
toddobaad kadib markii baaraha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan maraykanka ay soo bandhigtay ciriiri xaddhaafa iyo xayiraad culus oo ka jira xarumaha ku yaala gobolka texas ee ku yaala xuduudda ayaa warbixin cusub waxay ku baaqaysaa in dareenka loo soo jeediyo eedeymaha la xidhiira in caruurta muhaajiriinta ah ee lagu hayo xarumaha ku yaala arizona loola dhaqmo si aan habboonayn warbixinay talaadadii shalay baahisay warbaahinta m b c news ayaa sheegtay inay heshay warbixinno sheegaya in ku dhowaad soddon caruura kuwaas oo sheekooyinkooda ay diiwaan geliyeen maamulayaasha waaxda caafimaadka iyo adeegyada dadweynaha ay ku jiraan cabashooyinka caruurta kuwaas oo ka baqaya in askarta ay xanaaqaan haddii ay weydiistaan waxyaabaha sida dharka hoosta laga gashto warbixinta ayaa sidoo kale waxa ay soo xigatay kayska wiil sheegay in caruurtu ay ka cawdeen dhaqanka cunnada iyo biyaha ay heleen oo waaxda canshuuraha iyo ilaalada xuduudaha ay ka caraysiiyeen iyaga oo ka qaadaya maryaha ay ku seexdaan ee u yaala qolalka ay ku jiraan kuna khasbeen inay seexdaan dhulka m b c ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in dhammaan caruurta ay kaysaskooda diiwaan geliyeen maamulayaasha gacanta ku hayaya kaysaskooda lagu hayay xarunta muddo ka badan kan sharci ahaan la ogol yahay
turkiga ayaa maanta uga digay maraykanka inuu qaado wuxuu ugu yeeray tallaabooyin qaldan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay sheegtay inay cawaaqib xun ka dhalan doonto haddii ankara ay soo iibsato ruushka nidaamka gantaalada haddii ay ankara ay ka soo iibsato ruushka nidaamka gantaalada difaaca ee s war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa lagu yidhi waxaan ugu baaqaynaa maraykanka inuu ka fogaado inuu qaado tallaabooyin qaldan taasoo meesha ka saaraysa diblomaasiyadda iyo wadahadal islamar ahaantaasina dhaawacaysa xidhiirhka arrintan ayaa imaanaysa kadib markii maraykanku uu soo cusboonaysiiyey digniintiisa ku wajahan ankara oo ay sheegeen inay jiri doonto cawaaqib xun oo dhab ah haddii ay ankara soo gebagabayso soo iibsashada gantaalada s morgan ortagus oo afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in cawaaqibta ka dhalan doonto arrintaasi ay ku jirto ka qayb qaadashada barnaamijka f waxa ay sheegtay in turkigu si buuxda uula socdo inuu ka hor imaanayo sharciga cunaqabateynta maraykanka kaas oo koongareesku uu meel mariyey sanadkii sharcigaas oo cunaqabateyn ku soo rogaya cid kasta oo hub ka soo iibsata ruushka madaxweynaha turkiga rajab dayb ordowan ayaa sheegay bishii hore maruu la kulmay dhigiisa maraykanka donald trump in turkigu uu ku kalsoon yahay in aan cunaqabateyn loo saari doonin soo iibsashada s oo ruushka ka soo iibsado
amiirka dalka qatar oo toddobaadkan socdaal ku yimid dalkan maraykanka ayaa sheegay in ujeeddada safarkiisu uu salka ku hayo sii xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal iyo dhaqaalaha waddankiisa oo uu sheegay in uu sii kordhay balse kama uusan hadlin dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee la filayo inuu ka dhex wado maraykanka iyo iiraan si loo dejiyo xiisadda u dhexaysa labada dal oo cirka isku sii shareeraysa sheekh tamiim bin xamed athaani ayaa talaadadii shalay aqalka cad kula kulmay madaxweyne donald trump isagoo maalmihii ka horeysay maalintii ka horreysay isniintana la kulmay si hayaha xogeeyaha difaaca dalkan maraykanka waxaana ay labada dhinac ku tilmaameen kulamadaasi kuwo lagu sii xoojinayay xiriirka militari iyo istaraatiijideed ee labada dal dowladda qatar ma aha oo keliya inay isbahaysi la tahay maraykanka oo martigelinaysa xarumaha taliska dhexe ee maraykanka ee ku yaala al cudayd laakiin sidoo kale waa saaxiibka ugu wanaagsan ee dowladda iiraan ee dalalka gacanka ah ee ay sunniga hogaamiyaan
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaasi aad ka dhegeysanayseena waa v o a maxkamadda milatariga ee dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa maanta xukun toogasho ah ay ku fulisay saddex ka tirsanaa maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo lagu helay dembi ah inay qaadeen weerar ay ku dhinteen kii dad gaaraya qof kalena ay ku dhaawacmeen kaasoo lagu qaaday hoteelka nasahablot ee magaalada muqdisho raggan oo saaka la toogtay islamar ahaantaasna la geeyey fagaaraha dugsi tobabarka biliiska ee iskuol bilizion magaalada muqdisho ayaa waxaa loo haystay weerarkaasi oo dhacay kii bishii oktoobar sanadkii waryaha v o a muqdisho seynab abuukar ayaa warbixintan magaalada muqdisho kasoo dirtay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saakay xukun dil ah ku fulisay saddex qof oo ay horay maxkamaddu xukun dil ah ugu riday kuwaas oo la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab kuna eedeysnaa weeraro iyo qaraxyo ay dad ku dhinteen oo muqdisho ka dhacay raggan ayaa lagu kala magacaabaa farxaan maxamed samatar oo koob iyo labaatan jir ah cabdinaasir dhaqane oo sagaaliyo toban jir ah iyo abshir maxamuud xaaji oo koob iyo labaatan jir ah ayaa lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday hotelka naase hablood laba sideed iyo labaatankii oktoobar labada kun todobaiyo tobankii waxaana la sheegay in ay gudaha u galeen hoteelka qaraxyo kadib islamarkaana ay ku dileen hoteelka mas-uuliyiin saraakiil iyo dad shacab ah sida uu ku dhawaaqay xiriiryaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare cabdulaahi buule taariikhdu markay ahayd labayolaaaankii bishii shanaad waxaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal farxaan maxamed samantar kooiy labaatan jir ah ina safiye maxamed ku dhashay galguduud cabdinaasir dhaqane xasan sagaaliyo toban jir ah ina xabiibo maxamuud ku dhashay gedo abshir maxamed xaaji buulle kooiy labaatan jir ah ina xabiibo maxamed ku dhashay saakow kuwaas oo xafiiska xeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo in ay ka mid ahaayeen koox weerar argagixiso ku qaaday hotel naase hablood laba taariikhdu markay ahayd siddeeylaaatankii bishii tobnaad weerarkaas oo sababay khasaare naf iyo maal ah waxaana ku geeriyooday weerarka inta la hubiyey siddeed iyo toban ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen afartan iyo toddoba ruux oo kale taariikhdu markayd soddonkii bishii shanaad waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii naase hablood laba taariikhdu markayd siddeelaaatankii bishii tobnaad labakuntoddobiytobanmaanta oo ay taariikhdu tahay tobankii bishii toddobaad labakunsagaaliyo toban waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda ciidamada qalabka sida dadka ku dhintay weerarkaasi oo lagu sheegay in ka badan labaatan ruux ayaa waxaa ku jiray wasiira dowlihii xafiiska ra-iisul wasaaraha ee arrimaha deegaanka burci maxamed xamse si kastoo ay ahaato maxkamadda ciidamada milatariga soomaaliya ayaa dilalka ugu badan ku fulisa xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab iyo askarta ciidamada dowladda ee lagu helo faldambiyeedyada isugu jira dilalka iyo weerarada qorshaysan inkastoo dhowr jeer dhaleecayn kala kulantay hay-adaha u dooda xaquuqda aadanaha ee diidan fulinta xukunada dilka iyo hanaanka ee u marta dowladda seynab abukar maxamed v o a muqdisho
dad ka caraysan dagaal maanta ka dhacay deegaanka layidhaahda yube ee ku yaala bariga gobolka sanaag ayaa mudaharaad ka dhigay wadooyinka magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag iyadoo wararka laga helayo halkaasina ay sheegayaan in aanu jirin halkaasi khasaare nafeed oo ay geysteen banaanbaxyadaasi warkanna waxaa noo soo diray wariyaha v o e magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle wararka ka imanaya magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag ayaa ku warramaya inaanay wax dhibaato ah geysanin mudaharaadyo halkaasi ka dhacay saaka kuwaasi oo ka dhashay sida la sheegay dhallinyaro ka gadooday laba ciidan oo dagaal ku dhex maray deegaanka yube ee bariga gobolka shanaag dhallinyaradan ayaa wararku waxay sheegayaan inay ku bilaabeen dariiqyada magaalada ceergaabo inay ku gubaan taayiro hase yeeshee markii dambe ayaa tirada dadka bannaanbaxaya ay kasii kordheen intii hore gudoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag oo khadka telefoonkan kula xidhiidhay isagoo xilligaasi joogay halkan banaanbaxyadu ay ka dhacayeen ayaa waxa uu sheegay v o sidaan
waantii xoogaa yaro mudaharaad oo dhalinyaro yareedo inay tahay rayid waxgubaan ciidankaa ka hortegay oo ka joojiyey marka waana waana degan tahay haddeer oo caadi weeye magaalada marka dhallinyaradu maxay doonayeen gudoomiye dhalinyarada waxay doonayaan adigu dad baa been abuuriyo sameeyo oo ciidamo halkaa ka soo baxay barigaa joogi jiray iyo ciidamo dhinacan midaka iyo halkaas ka helay ciidankeenu waa ciidankaasaa la laayay dad baa la laayay wax noocaas waa gartay ayaa loo ayaa lagu akriyay dabadeedna halkaas taahirada yararkaas la soo yaacay taahiradaana waa laga hortegay ciidankaas ka hortegay gobolkuna waa degan yahay haddeer wixii ay soo urursadeen iyo wixiina waa la kala yaacay waanu kala yaacinay naf iyo maaltoona waxba kama dhihin intaas shoobaraha yarna shoobarahana waa laga hortegay dhibaato weyn ma jirto halkaa ay ciidamadu fiyeelana khasaaro weyn ma jiro gudoomiyaha oo aan geesta kale wax ka weydiiyey dagaalka ka dhacay deegaanka yub ee bariga gobolka sanaag ayaa waxa uu ii sheegay in dhibaatada halkaasi ka dhacday ay ahayd mid u dhexaysay laba ciidan sida uu sheegay wallahi xagga waxaweye meel dhoob la yidhaahdo weye meeshu waa waxaweye ciidamadu waa isku aaday halka suuriya laakiin weli khasaarahoodi nama soo gaarin khasaaro weyse ma jiraan baa laisu ka soo baxay xaggan iyo dhoob waa ciidan marka halkaas iska ku kulmeen meesha
wararka qaar ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ciidanka carwe iyo ciidan ka tirsan kuwa somalilan ay iska heleen deegaanada yube agtiisa meel ah halkaasi oo dagaalu ku dhex maray khasaaraha halkaasi ka dhacay ayaan cidina ogeyn iyada oo saraakiisha ciidamada oo aan isku dayna inaanu la xidhiidhana aanay noo suurtagelin geesta kale magaalada ceelaf weyn ayaa waxaa la sheegay in lagu soo rogay bando habeenkii xalay ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag ayaan weydiiyey ujeedada bandoodan nabadgelyo ahaan baa magaalada amnigeeda habeenkiige ciidanku bandogareeyaan waa nabadgelyo ahaan maantii waa caadi laakiinse habeenkii de waa waana waxaweye ciidamo ciidamana waa joogaan dadkaa walaalaha de baa dee un lagu kala hortoogaa wax kale ma jiraan dhibaato kale ma jirto bandoodu markaa ma wixii hubsitay khusaysaa si ay dadku u fahmaan wixii hubsitade ha wixii hubsitade waa khusaysaa iyo wixii aad aragtid ama wax samaynayaanba waa khusaysaa laakiin waxa weeye dadku inay iska kala seexdaan guryahooda iska kala galaan waa fiican tahay khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
galab wanaagsan mar kale dowladda kenya ayaa dadaal xoogan ugu jirta yareynta dhallinyarada xambaarsan aragtiyada kooxaha xag jirka dadaaladan ayaa soo jiitay beesha caalamka xogeyaha guud ee qaramada midoobey antoni guteres ayaa shalay booqasho ku tegey xarun wax lagu baro boqolaal ka mid a bulshada ku nool xaafadda isliya magaalada nairobi arrintanna waxa ay qayb ka tahay dadaallo ay dowladda kenya ugu jirto inay kaga hortagto in dhallinyaradaasi ay ku biiraan sida kooxda al-shabaab oo weeraro kala gedisan ka fulisa deegaano ka tirsan waddanka kenya wariyaha v o a magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan soo diray bilihii lasoo dhaafay dowladda kenya oo taageero ka helaysa beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ku bixinaysay sidii wax looga qaban lahaa fikirka kooxaha xagjirka ah iyo weerarada ay ka geystaan gudaha dalka kenya iyo sidoo kale yaraynta dadka kenyaanka ah ee ku biiraya kooxahaasi dadka sida gaarka ah arrintan looga wacyigelinayo waxaa ka mid a dhallinyarada kenyaanka ah oo ay soomaalidu ku jirto yuusuf xasan cabdi oo ah xildhibaanka laga soo doorto degmada kaamakunji iyo xafiiskiisa ayaa dhowaan waaxda kalifoniya ee xaafadda islii ka hirgeliyey xarun dhallinyarada lagu barayo xirfad ay ku shaqaystaan arrintan ayaana qayb ka ah dadaallo wacyigelin ah oo ay dowladda kenya baryihii lasoo dhaafay ka waday gudaha dalka annagu waxaan doonaynaa inay noqdaan mu'aadiniin wanaagsan waddankooda wax u qabta lana isku halayn kara oo aanan la duubsan oo aanay marin jidkan burcadnimada iyo qaraxa iyo dilka iyoiyo geerida oo ay noqdaan dad wax dhisa dad dhakhaatiir noqda dad looyaro noqda dad macallimiin noqda dad injineerna noqda oo noloshoodana wax ka bedela nolosha dalkooda iyo adduunkana wax ka bedela waxaana taageeraysa dowladda kenya laamaha qaabilsan arrinta dhallinyarada iyo horumarka waxaana taageeraya dhowr ururo ummadaha midoobay u n d p ay ka mid tahay u n d c ay ka mid tahay waxaana taageerayo hadda maanta noo yimid ninkii madaxda aabbaha u n ka oo dhanba u ahaa marka waxaad sheegtay inaad ka wacyigelinaysaan inay qaraxyada iyo argixisada iyo aysan dhallinyaradu ku biirin oo tababaro noocaasa la siiyo ma waxaad aragteen kiisas la xiriira arrintan inay sii kordhayso dhallinyarada ku biirayso kooxaha argixisada ma sii kordhayso ma sii kordhayso aad bay u yaraanaysaaba annagu intii dhowr sanaan hawshan ku jirno waxaan maanta bilaabnay ma aha markii anigu aan xildhibaanka noqday burcadnimada tuugada xoogga ah aad bay u badneed laakiinse aad baan u yaraynay maanta tuugadu way ka yartahay xaafadda dadkii burcad dadkii argagixisada nimankan argagixisada raaci jiray soomaaliya iyo meelaha fofku tegi jiray way yaraadeen dadaaladan ayaa soo jiitay indhaha beesha caalamka waana sababta xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guitares iyo xubno kale ay ugu kuurgelayaan arrintan iyagoona ku sugan gudaha dalka kenya antonio guitares oo shalay xaafadda islii booqasho ku yimid ayaa xilli uu la hadlayey qaar ka mida bulshada xaafadda islii waxa uu wax la yaab leh uu ku tilmaamay in kooxo diin sheeganaya ay weerar ku qaadaan goobo dad rayid ah ay ku sugan yihiin islamarkaana ay laayaan
mar bulshadan wax layga sheegay waxaan maqlayay sheekooyin kale markii aan hadda arkay inaad ka gudubteen kala qaybsanaanta markii aad ka gudubteen adadayga ee aad isku timaadeen aad abuurteen bulsho is haysataa arrintaasi waa mid weyn waana sida ugu muhiimsan ee aad xagjirnimada kula dagaalami kartaan dadaalada fursadaha nolosha loogu abuurayo dadka kenyaanka ah gaar ahaan dhallinyarada waxaa qayb weyn ka qaadanaya soomaalida xaafadda islii oo iyagu ka mid ah bulshada ay saameeyaan howlgallada ciidamada kenya kadib marka ay dhacaan weerarada kooxaha argagixisada maxamed ismaaciil shiine waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada soomaalida islii intooda badan ay yihiin dhallinyaro waxbarashadooda ay hoosayso qaarna aysan waxbarashada dhammaysan sababtana ay tahay dhaqaale xumo ama dhaqanka ama xagga waalidiinta ay tahay in qaramada midoobey ay garab naga siiso sidii dhallinyaradaas waxbarashada ka dhacay oon fursad u helin inay waxbarashadooda sii wataan ha dhaqaale iyo hab caafimaadba ha noqotee in aan dhallinyaradaas wacyigelinno todobarana siinno sifo iskood ay u galaan adduunkao dhanna ay shaqo uga raadsadaan kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha soomaaliya ayaa inta badan la rumaysan yahay in gudaha kenya ay ka geysteen weeraro kala duwan kuwaasoo galaaftay nolosha boqolaal ruux kooxaha inta badan weerarada argagixisada fuliya ayaa sheegta diinta islaamka dadaalada lagu kobcinayo maskaxda dadka kenyaanka ah gaar ahaan dhallinyarada waxaa qayb ka qaadanaya culimada diinta islaamka sheekh ismaaciil xaaji axmed waxa uu ka tirsan yahay maxkamadda islaamiga ee magaalada nairobi wuxuuna sharaxayaa halka ay iska soo galaan diinta islaamka iyo kooxaha argagixisada diintu waa wax cadcad diintu waa wax badan bay sheegtay diintu waxaa weeyaan wax badan bay caddaysay diintu meel ay ku bannaysay ma jiraan argagixiso ama orod wax xun samee diinta islaamku waxaa weya waa biace waa nabad waa diin jecel qof kasta waa diin jecel qof kasta inay soo jiidato waa diin nabadgelyo wey ma bannaano sharciga islaamka meel ay ku bannaysana ma laha mana bannayn doonto mana bannaanayn doonto waxaan aan kaga maaragtay aan isdhihi lahaa ama aan u sheegi lahaa dhallinyarada ku handheer inay laga yaabaa inay ku biiraan waxa weeyaan diintiinna dhibaataha u geynina soomaalinimo dhibaataha u geynina sharaftiinna ha ku ciyaarina waa inaad noqotaan dad wanaagsan oo diintooda ku dhaqma xiriirka wada shaqaynta ee ka dhexeeya laamaha ammaanka ee dalka kenya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada dalka gaar ahaana bulshada soomaalida ayaa bilihii lasoo dhaafay soo hagaagayey khadar maxamuud xareed v o a nairobi
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan xubno sarsare oo ka tirsan ururka onlf ayaa ka qayb galay shir lagu qabtay magaalada denver ee gobolka coloredo ee dalkan maraykanka shirka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey jaaliyadda gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya haddaba maxamed cabdi xasan sandheere ayaa la xiriiray xogayaha guud ee jabhadda onlf cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi oo shirka ka qayb ahaa waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeeddada shirka
shirkan caadi ahaan waxaa weye jaaliyaadkan waqooyiga america ee kasoo jeeda dowlad degaanka soomaaliyeed ama gobolka ogaden loo yaqaano etoobiya hoos yimaada ayay qabsan jireen muddadii dheereeda halganka lagu jiray haddana isbedelka nabaddana sidoo kale in loo wado shirarkaas lana ballaariyo laga soo qaybgeliyay dhammaan aqooyahanka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyed waxgaradka ah si yani maadaama nabadan ay saameynayso geeska africa oo idin ha noqoto muxuu ahaa dalka soomaaliyeed muxuaha muddo badan dagaal ka socday ama guud ahaan umada soomaaliya geeska africa degan min jibuuti ilaa kenya marka ujeedadiis waxay ahayd in laisku afkaarweedaadsado in maxaaha waxa meesha ka dhacay warbixin aan ka siina shacabka iyo dhammaan aqoonyahanka ayagana kaalintay ka qaadan karaan sidii nabadda iyo horumarka iyo muxuu ahaa isdhexgalka shacabka geeska africa khaasatan dadka soomaalida mxua dhinacyada badan ku kala nool taasay ujeedadiisa u weyn ahayd isla markaana yani bal aqoonyahankana la fiiriyay waxay kaalinta ka geysan karaan iyo waxay kusoo kordhin karaan yani maadaama onlf ay isu diyaarinayso inay isbedelka ka qayb qaadato xaqa soomaaliyeed ee dowladda etoobiya ku maqan ay raadiso bal yani aaraada iyo aqo muxuu ahaa dhammaan aqoonyahanka soomaliyeed dhinac walba ha ka yimaada inay inputkooda aan ka helno aad baan ku gartay waxaad ii sheegtaa marka waxyaabihii lagaga dooday shirka shirka waxaa lagaga dooday arrimo badan waxaa lagaga dooday horta marxaladda geeska africa oo marayo isbedelka nabadeeda ka dhacay muxuu ahaa dhanka deegaanka soomaalida iyo guud ahaan etoobiya saameynta ku yeeleen shacabka soomaaliyed etoobiya ku nool iyo shacabka soomaaliyed geeska africa iyo guud ahaan shucuubta kale oo etoobiya heshiiska onlf ee la gashay muxuu ahaa dowladda etoobiya significanceka uu leeyahay muxuu ahaa arrimaha ku saabsan dhaqaalaha iyo ay katashiga iyo waxyaalaha hadda socda arrimaha shidaalka maxay impact ku yeelan karaan shacabkaas maadaama ay saameyn degaan yeelan karto shaabeyn dhaqaale ay yeelan karto muxuu ahaa kaalintay ka qaadan karaan aqoonyahanka si loo inform gareeyo siyaasiyiinta muxuu ahaa dowlad deegaanka soomaaliyeed iyo guud ahaan jamhuuriyadda soomaaliya onlf aragtida ay ka qabtay inay caddayso waxa barnaamijka rabto in muxuu ahaa ka ku hawlgasho iyo see u aragtay guud ahaan fikirkan lasoo jeediyo laleeya integrationka geeska africa marka uu yaro guda ballaarnaa qodobo badan ba su-aashu ahayd aqoonyahanku stadiya badan bay sameyna kala duwan wayna soo saari doonaan bug baa laga soo saari doonaa qaar shidaalkay fiirnayn impactka uu yeelan karo waxay fiirnayn qaar dimuqraadiyadda iyo nabadda waxay keeni karto ayaa katashiga shacabka iyo nooca uu noqon karo devolutionka qaar kale waxaa ahayd hadda yani xasarada siyaasada etoobiya ka taagan saameynta ay yeelan karto adugu khilaafaadkii dhulka iyo degaanada iyo waxaasi si loogu marka wuxuu ah shirkiisa guda ballaaran qodobood baa lagaga dooday waan gartay ururka onlf wuxuu ahaa urur ku soo jiray halgan muddo hadda intii uu ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya xilka qabtay ayay waddanka dib ugu soo noqdeenoo iyagiiyo dowladda etoobiya ay heshiis gaadheen qaabdhismaadkii iyo siduu u shaqayn jiray iyo sida cusub ee hadda ay tahay inuu la qabsado jawigan cusub shirka wax ma lagaga soo qaaday in guud ahaan ururku de urur wuxuu ahaa xaqa soomaaliyad raadinaya mabdiyan iyo aragtaan waxba iskama bedelin laakiin maadaama uu awal horena ku dagaalamayay qori iyo qalin hadda qorigii uu dhigay wuxuu ku dagaalami doonaa siyaasad iyo advocacy iyo muxuu saasoo kale midda labaadna marka aad dagaal ku jirto waxa weya choiceska qofkaa iskale laakiin maadaama ururka uu doonaya inuu ku tartamo dalka macnaha kow iyo tobanka gobolba inuu yani ka abuurmo oo dadka soomaaliya guud ahaan kasoo qaybgeliyo uu saldhigiisa ballaariyo si aragti ahaan iyo si fisicala xubn ahaanba dhinaca kalena waxaa weya maadaama xad dheer ummadda soomaaliyed la leenahay ee xorta ah ee geesaha naga xigta iyo iyo kuwa dowladaha kale ku hoos jiraba maaragtay in uu jiro jawi walaaltinimo si labada dhinaco looga faa'iidaysto shirka baaqaqa ka soo baxay waxaa ka mid ahaa laftooda oo aada looga hadlay taalintay ka qaadan karaan yani shacabka soomaaliyeed ee maalqabeenka ah ama kuwa soomaaliya ku nool jabuuti ku nool kenya ku nool si dadka soomaaliya maadaama dagaal dheer ay kusoo jireen ay uga soo qaybgeli lahayn walaalahooda gacanta u qaban lahayen oo maadaama hadda dowlada ethoopia ay furfurayso oo economic spacekii iyo political spacekii in lagu dhiirigeliyo walaalahan soomaaliyeed inay maalgelin iyo aqoontooda la yimaadaan oo halkaa laftooda gacan ka geysan walaalahooda gacan qabtaan oo loo baahan yahay marka saasoo kale waan ugu baqaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan dalka waa dal soomaaliyeed wey dadka soomaaliyed waa wada dhasheen walaalo wey isku dan weeye ganacsi baa ka dhaxay dhiig baa ka dhaxay dhalasho marka inay udaymalaan kusoo dhawaadaan annaguna haddaan nahay oo aan laf dhammaan shacabka soomaaliyeed inaan waxaanu ku ugu baaqaynaa inaanu ku dadaali doonno in midnimadoodan ka shaqeyno cadaalad waxa haddii ay suurowdo haddaan ka qayb galno maamulkaas ama aan ku guulaysan ama qayb ka mid aan noqono yani barnaamij caadila oo shacabka soomaaliyeed ku wada qanci doonaan oo horumarka dalka iyo dadka iyo mustaqbalkoodaba ka shaqeyn doonaan taasaan anagu ugu baaqaynaa
kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee jabhadda owen elefa cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi oo khadka teleefonka ugu waramayey maxamed cabdi xasan sandheere halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a markana dhegeystayaasha waxaan u soo qabanaynaa heestan oo aan filayo inay nagula raaxaysan doonaan
mar kale ayaan dhegaystayaal hawadeedin ka leenahay galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo sidoo kale xubintii cayaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
safiirka britain ee mareykanka kim darach ayaa maanta ku dhawaaqay inuu isxasilay islaamar ahaantaasina uu sheegay inay adag tahay inuu sii wato shaqadiisa kadib markii la dusiyey siiro diblomaasiyadeed iyo hadallo uu ku sheegay erayo ka dhana madaxweynaha mareykanka donald trump war uu soo saaray kim ayaa waxa uu ku yidhi inkastoo aysan buuskii u shaqo dhammaan ilaa iyo inta laga gaarayo dhammaadka sanadkan waxaan aaminsanahay buu yidhi xaaladdan lagu jiro darteed inaan aqbalo in lasoo magacaabo danjiro cusub waxa uu adarooch ahaa diblomaasi sare oo britain u joogay washington tan iyo sanadkii
toddobaad kadib markii baaraha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee wasaaradda amniga gudaha ee dalkan maraykanka ay soo bandhigtay ciriiri xaddhaafa iyo xayiraad culus oo ka jira xarumaha ku yaala gobolka texas ee ku yaala xuduudda ayaa warbixin cusub waxa ay ku baaqaysaa in dareenka loo soo jeediyo eedeymaha la xiriira in caruurta muhaajiriinta ah ee lagu hayo xarumaha ku yaala arizona loola dhaqmo si aan habboonayn warbixin ay talaadadii shalay baahisay warbaahinta m b c news ayaa sheegtay inay heshay warbixinno sheegaya in ku dhowaad soddon caruur ah kuwaas oo sheekooyinkooda ay diiwaan geliyeen maamulayaasha waaxda caafimaadka iyo adeegyada dadweynaha ay ku jiraan cabashooyinka caruurta kuwaas oo ka baqaya in askarta ay xanaaqaan haddii ay weydiistaan waxyaabaha sida dharka hoosta laga xirto
turkiga ayaa maanta uga digay mareykanka inuu qaado tallaabooyin qaldan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanku ay sheegtay inay cawaaqib xun ka dhalan doonto haddii ankara ay soo iibsato oo ay ruushka ka soo iibsato nidaamka gantaalada difaaca ee s war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa lagu yidhi waxaan ugu baaqaynaa mareykanku inuu ka fogaado inuu qaado tallaabooyin qaldan taasoo meesha ka saaraysa diblomaasiyadda iyo wadahadal islamar ahaantaasina dhaawacaysa xidhiirka arrintan ayaa imaanaysa kadib markii maraykanku uu soo cusboonaysiiyey digniintiisa ku wajahan ankara oo ay sheegeen inay jiri doonto cawaaqib xun oo dhab ah haddii ay ankara soo gebagabayso soo iibsashada gantaalada s
mar kale galab wanaagsan dhegaystayaal sarkaal aan la magacaabin oo u dhashay dalka imaaraadka carabta ayaa sheegay in xukuumadda abudabi ay kala soo baxayso gudaha dalka yemen qaar ka mida ciidamadeeda arrimahan oo qayb ka ah istaraatiijiyad lagu doonayo in wadahadal laga galo colaadda ka taagan dalka yemen afhayeen u hadlay isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo oo la yidhaahdo turki almalikiya ayaa isniintii lasoo dhaafay shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in imaaraadka uu qayb ka sii ahaan doono isbahaysiga riyaad wariyaha v o eda edward yaranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira إن عملية إعادة الانتشار العسكري والأمني تنطلق من ضرورات يقتضيها الوضع على الأرض فالإمارات العربية تلفزيونka dowladda imaaraadka carabta ayaa ku adkaystay in imaaraadku uu qayb ka sii ahaan doono isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo ee yeman ka dagaalama inkastoo uu soo baxay warkan laga soo xigtay sarkaal aan la magac dhabin oo sheegaya in dalkiisu uu ciidamada yeman ka jooga qaar ka mida la soo baxayo istiraatiijiyadda dagaalkana lagu bedelo mid wadahadal nabadeed ah انسحاب مخطط له منذ أكثر من عام هذا ما أكده مسؤول إماراتي لم يكشف عن هويته في معرض توضيح telefishan fadhigiisu yahay dalka yemen ayaa dhowr maalmood ka hor soo wariyey in imaaraadku ciidamada ay kala baxayaan goobaha ay ka fadhiyaan ciidamada isbahaysiga ee hareeraha badda cas gaar ahaan magaalada xudayda waxa uu telefishanku baahiyey in la arkaya ciidamada imaaraadka oo ka guuraya saldhig weyn oo ay ku leeyihiin magaalada mukha ee koonfurta xudayda maleeshiyada kooxda xuutiyiinta ee maamusho xudayda iyo dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee madaxweyne cabdirabbo mansuur haadi ayaa isku raacay in bishii disembar wadahadal ay ku yeesheen magaalada stockholm ee dalka swiden in ciidamada labada dhinac ay ka baxaan xudayda si loogu ogolaado qaramada midoobay inay maamusho dekadda oo muhiim u ah nolosha magaalada caasimadda ee sanca inkastoo xoogaa horumar ah laga sameeyey fulinta heshiiskaas haddana muddo bilo ah ayuu muran ka oognaa warbaahinta carabta ayaa baahisay muuqaal fiideo ah oo muujinaya taangiyo ay leeyihiin imaaraadka iyo gawaarida gaashaaman oo ka baxaya meelo ku dhow xudayda maalmihii lasoo dhaafay falanqeeyo u dhashay kuweyt ayaa warbaahinta carabta u sheegay in dib u garashada imaaraadka ee xudayda aanay u badnayn qalabkii waaweynaa oo ay halkaasi ka qaateen laakiin ay ka joogaan halkaasi ciidamo la shaqeeya maleeshiyaadka deegaanka ee yamaniyiinta ah dayfallah shaami oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka xuutiyiinta ee gacanta ku haya sanca ayaa telefishan carbeed u sheegay in aanay ahayn in imaaraadku uu ka baxayo yemen laakiin uu fursad u siinayo sacuudiga اليوم بعد حقيقة الفشل التي مني بها دول العدوان على الشعب اليمني هم اليوم كل طرف منهم يحاول أن يبحث عن مخرج من هذه الورطة التي تورط بها waxa uu ku doodayaa in isbahaysiga sacuudigu ay guuldarro kala kulmeen dagaalka ay kula jiraan xuutiyiinta haatanna labaduba sacuudiga iyo imaaraadku ay isku dayayaan inay helaan dariiq ay uga baxaan xaaladda ismariwaaga ah ee yeman ee ay ku jiraan waxa uu sidoo kale ku doodayaa dayfallah sacuudiga iyo imaaraadku in ay ku muransan yihiin istaraatiijiyadda meelaha ay ciidamadooda kala degayaan meelaha ay hadda kaga sugan yihiin dalka yemen hilaal kashaan oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda american university ee beyruut ayaa u sheegay v o eda in si ka duwan sacuudigu ay imaaraadku gaadheen hadafkii ay ka lahaayeen dagaalka yemen The UAE has, for the most part, achieved its objectives in Yemen, and therefore there is no further need to maintain heavy equipment. And imaaraadka carabtu waxa ay gaareen inta badan hadafkii ay ka lahaayeen dagaalka yemen sidaasi daraaddeed uma baahna in qalab milatari oo xooggan iyo ciidamo tiro badan halkaasi ay ku sii hayaan waxaa intaasi dheer in ciidamo badan oo imaaraadka halkaasi ka jooga in ay sii kordhin doonto cadaadiska sacuudiga oo doonaya in dagaal xooggan ay la galaan xuutiyiinta to engage in more fighting. And the Saudi agenda differs from the UAE agenda in Yemen.
khatar abu diyaab oo isna cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda university of baris ayaa u sheegay v o a in imaaraadku uu isku dayayo inuu hoos u dhigo ku lug lahaanshihiisa dagaalka yemen isagoo eegaya xiisadda hadda ka dhex ogan maraykanka iyo iiraan dhowr markab oo kuwa saliidda qaada ah ayaa lagu weeraray xeebaha fujayra bishii lasoo dhaafay saraakiisha imaaraadka ayaa iiraan ku eedeeyey in ay ka dambeysay dayuurad daroon ah oo uu maraykanku leeyahay oo saldhigeedu ahaa imaaraadka carabta oo ay ciidamada iiraan ku soo rideen gacanka cumaan isla bishii lasoo dhaafay
aadigu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a edward iranian uu ka soo diray magaalada qaahira halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban xasan kaafi qoyste ayaa muqdisho ka soo diyaariyey
baarlamanka soomaaliya ayaa toddobaadka gudihiisa ansixiyey xeerka saxaafadda soomaaliya oo soo maray maraaxillo kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyeyna hor yaallay golaha shacabka waxaana xeerka lagu sameeyey wax ka beddel iyadoo sidoo kalena qaar ka mida qodobadii ku jiray laga saaray haddaba sharcigan saxaafadda dalka ee uu meelmariyey baarlamanka soomaaliya sidee u arkaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya faysal muuse oo ah tifaftiraha tv-ga qaranka ee s n t v iyo cabdalla muumin oo guddoomiye u ah urur madax bannaan oo u dooda xuquuqda suxufiyiinta soomaalida waxaana hadalka ku horeynaya faysal muuse waa mahadsantaha xasan waa u mahad celinayaa v o a tiimkeeda runtii sharciga oo saxaafadda soomaliya ama xeerka saxaafadda soomaaliya oo baarlamaanka golihiisa shacabka ansixiyeen runtii marxalado kala duwan uu soo maray muddo dheer markaa u fiirisay shuruucda dalkan loo soo sameynayo sida hadda markaa dib u fiirisay sharcigii ama xeerkii isgaarsiinta qaranka oo kale ayuu marxalad u eg ayuu soo maray xeerkan marxaladaha wax kabedelkii hadda u dambeeyena runtii dadaal aad u badan ayaa la geliyey waxaan dhihi karaa marka loo fiiriyo saxaafadda soomaaliyeed maanta ma u baahan tahay sharci mise ma u baahno qof kasta uu garan karaa oo wax fahmaya sharci waa loo baahan yahay sharciga ay u baahan yihin waa nuuce aniga waxaan is leeyahay saxaafadda soomaaliyeed aad iyo aad ayaa rabitaankooda loo tixgeliyey maxaa yeelay inta goor oo wax kabadda lagu sameeyey sharcigan ama xeerkan aad bay u badan tahay taasna waxaa fahmi kartaa ahmiyadda ay siinayso dowladda soomaaliyeed in saxaafadda soomaaliyeed sharci iyaga ay la jaanqaadi karaan ay yeeshaan marka waxaan dhihi karaa xili loo baahan yahay ayuu kusoo aaday sharciga aniga hadda sida iiga muuqato maadaama qodobada qaarkood ay dooda ka qabeen guud ahaan saxaafadda iyo warbaahinta oo kuwa gaarka loo leeyahay oo badan yihiin wax wax laga bedelay waa qodobadii ay dowda ka qabeen marka wax dhibaata uu xambaarsan yahay ma jirto haye cabdalla muumin xasan waa mahadsantahay adigii faysal iyo bahda v o dhammaan waa idiin mahad celinaa sharcigan saxaafadda ay shalay golaha baarlamaanka ee golaha shacabka aqalkiisa hoose ay shalay meel mariyeen lana filay inuu aqalka sare aado waxaan u aragnaa inuu yahay caburin iyo maaragtaa niyad jebin lagu samaynayo warbaahinta madaxa bannaan ee dalkan ka shaqaynaysay haddii aan dib ugu laabanno qodobada sharcigan ku jira waxaa ka mid ah qodobka ka hadlaya marxaladda la yidhaahdo ganaaxa ama in la sameeyo xeer gaar ah oo ganaax kusoo rogaya tifaftirayaasha wariyaasha iyo agaasimayaasha idaacadaha ama warbaahinta haddii baa la leeyahay ay jebiyaan qodobo ka mid a xeerkan arrintaasna ma cadda mana garanaya sabab loogu baahan yahay in maarata ganaax lasoo rogo waxaa kaloo jira in lasoo rogay lacag dabaaji ah ama diboosid ah oo la leeyahay waxaa laga dhigayaa warbaahinta jirtay iyo kuwa hadda furmid waxaa kaloo ku jira in id car ama aqoonsi wasaaradda warfaafintu ay bixinayso la siin doono wariyaasha arintaas oo marnaba meel ay caalamka ka dhacday aanay jirin soomaaliya oo ah wadan hadda la rabo inuu noqdo wadan dimuqraadi ah siyaasadiisu furfuran tahay xorriyadda saxaafadda iyo tan xuquuqul insaankana aan rajaynayno in maarata ay noqoto ahmiyadda koowaad ee golaha sharci jadinta ee dalkan in maanta xeer noocan oo kale uu soo baxo waa nasiib darro mana aan filayn sidaa darteed waxaan annaga ah ururka suxufiyiinta codsanaynaa in golaha sare ee baarlamaanka marka loo gudbiyo sharcigan joojiyaan talooyinkeenna ku daraan ay la tashadaan dadka uu sharcigan quseeyo faysal muuse sharciga waad akhrisay maxaa faa'iide ah oo ugu jira bahda saxaafadda oo uu xeerkani ku mudan yahay in lagu dhaqmo horta xasan waxaan rabaa inaan kuu sheego marka sharci la sameynayo aayad qur-aan lama sameynin sharciga markasta ayay furan tahay in wax kabedel lagu sameeyo markasta ayay furan tahay dib u eegis in lagu sameeyo golayaal sharci dejin ayuu dalka leeyahay hadda baarlamaanka golihiisa shacabka ayuu ka gudbay aqalka sare ayuu tegi karaa haddii weli ay sii jiraan cabashooyin ay qabaan saxaafadda waa wax oga mataqaanaa la fahmi karo haddii dad gaara ay iyaguna wax ka qabaan waa mid kaloo iyadan la sii fiiri u baahan laakiin waxa muhiimka waxaa waaye haddii dalkan sharci uu samaysanayo muhiim ma aha wadanka nagu dhegan ama wadanka kenya ama wadanka etoobiya isla sharcigiisii inay soomaaliya samaysato wadanka wuxuu u baahan yahay siyaasadiisii dowladda markaad joogto siyaasadeeda sharci ku salaysan iyadoo loo fiirinayo sharcigan inuu muddo dheer sii jiro aniga marka waxaan is leeyahay saxaafadda soomaaliyeed marka koowaad horta ha fiiriyaan sharcigan waxtarkiisa intee la egyahay kadib aan dhahno sharciga meeqa culaysaa ku jirto qodobadana dhibaya xagee mataqaanaa la egyihiin miisaankooda culayskeeda haddii aad isku fiirayso isku miisaantida aniga waxaan aaminsanahay waxa faa'iida ah uu xambaarsan yahay sharcigan ayaa ka badan haddii ay daldaloolo yaryar arkeen saxaafadda soomaaliyeed laakiin faa'iidooyinka uu xambaarsan yahay ayaa ka muhiimsan wadankan shuruuc badan oo ka maqneed ayaa hadda dib loo unkayay saa daraaddeed waa muhiim waa laga maarmaan in sharci uu yeesho mataqaanaa aniga hadda uma lihii warbaahinta dowladda aan u shaqaynayaa laakiin aniga waxaan aaminsanahay inaan sharci u baahanahay haddii aan sharci haysanin micnaheedu waxay la mid tahay boqol albaab ayaa iga xiran marka saxaafadda soomaaliyeed albaabo badan oo ka xiran ayuu u furi doonaa aniga waxaan aaminsanahay saxaafadda hadda marka aad fiirisid waxyaabaha uu wax ka taraya tusaale haddii aan usoo qaato in aqoonta saxafiga soomaaliyeed la xoojiyo kor loo qaado qayb weynu ka qaadana qodob waxaa jira ka qeelinayaan saxaafadda qaar ay lahaayeen waa in saxafiga uga soo baxa kuliyadda saxaafadda oo keliya laakiin taas anigu laftigeeda kuma waafaqsanayn qofka saxafiga meeshuu rabo mataqaanaa wax ka baran karaa ama kuliyaduu rabo takhasus ka qaadan karaa haddana tii waxaa moodaa in iyada laftigeeda wax laga qabtay qodobka shanaad oo xeerkan ku jira oo xeer kalea lagu soo saaraya la leeyahay xeer kale lama soo saarin kan horta ma ku dhaqmi karnaa asiga ma ogolaa karnaa kadib aan aragno haddii xeerka lagu soo saaro in saxaafadda lagu caburinayo laakiin hadda qodobka laga hadlayo saxaafadda ay ka doodayaan maba la soo saareenba weli keliya qodobka shanaad ayaa waxa uu tilmaamayaa haddii ay dhacdo arrintaas waxaa laga soo saari doonaa xeer lagu dhaqi doono welina lama soo saarin inaan saas u fahnaan jeclaan lahaa cabdalla maxaad adigu ku dhaliilaysaa xeerka saxaafadda ee la meelmariyey marka ugu horreysa xasana waa inaad ogaataa marka xeer ama sharci la sameynayo waa in laga talageliyaa dadka uu quseeyo oo la weydiiya waxaa dhibaya waxaa kale waxaad og tahay ayuu broseskan soo bilowday sharci samaynta ah marxalad kala duwan ayuu soo maray dowladdii tan ka horreysay madaxweynihii tan ka horreeyey ayaa saxiixay waan diidnay waan ka qaylinay dib baa loo soo celiyey dhibaatadii berigaas dhacday ayaa mar kale iyo waddadii hore loogu jabay ayaa mar kale noo muuqatay in la maraayo oo ah inaan dadkii wariyaasha ahaa iyo ururadii matelay aan taladooda la dhegaysanayn in maaragtay aan la siinayn sbace ama fursad ku filan oo ay ku dhiibtaan aragtidooda arrinta hadduu ka hadlay walaalkayga ku saabsan maaragta in loo sameeyo shuruud dadka wariyaasha noqonaya weliba ku jirtaa shuruudda iyadeed waxaa qeexaya qodobka maaragtay siddeedii tobnaad oo awood dheeraada siinaya wasaaradda warfaafinta oo la leeyahay qofka wariyaha noqonaya waxay siinaysaa aqoonsi iyadoo maaragtay hubinaysa ama baaraysa qofka wariyaha taas waxaa ka dhalan kara in qof kasta oo ay dowladda u aragto inuu maaragta siyaasadeeda aanu favor ku ahayn ama aanu aan u xaglinayn inay u diidi karto aqoonsiga waxaa meesha kale ka baxay iyadana oo la diidan yahay dadka ka shaqeysa saxaafadda bulshada oo ah koox dhan oo wariyaal ah oo waddankan maaragta ka shaqaysa xuquuqahaasaa meesha ku maqan waxaa iyadana jirta in sharcigan qodobkiisa afartanaad uu keenayo qodobo aan caddayn ama arrimo aan caddayn oo qaarkood awoodo dheeraada ay siinayaan wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka warfaafinta oo ay ka mid tahay in wasiirka loo ogolaanayo inuu sharcigan waxna ka bedeli karo soona jeedin karo in wax lagu daro sharcigan ogow marka sharci la sameynaya waa wax bulshada ay ku heshiisay ama dadku ay isla garteen oo ay ka mid yihiin dadkii maaragtay talada wax ka lahaa haddii marka hal qof ama hal wasaarad ama hal institution oo dalka ka mida loo ogolaaday inuu wax ka bedeli karo maxaa marka ay kaga duwan tahay in sharcigaas uu noqdo sharci qof intuu samaysto jeebkiisa kala soo baxay rabana in bulshada dadka inteeda kale uu ku dhaqo waxaa iyadana aan ku darsan rabaa meeshaas arrinta ku saabsan guddiga la leeyahay golaha saxaafadda soomaaliyeed oo horey la isugu raacay in la sameeyo sagaal xubnood ah sharcigana mar kale uu qeexayo waxaa lagu daray in saddex sano ay noqonayso xilkiisa haddii loo baahdana la kordhin karo ama waqti loogu dari karo aslanbaba ma qabno talada noocaasoo kale inay meesha soo gasho waxaan qabnaa in guddiga madax bannaani ku yimaado sida ay wax u dooranayaan iyo sida ay maarata ku imaanayaan maamulkoodana talo loo siiyo sababtoo waxaan ka cararayna annagu mar walba oo ay faragelin guddigaasi lagu sameeyo oo ay dowladda faragelin lagu samayso waa mar kasta oo ay dhaawacan tahay madax bannaanida guddigaas haddii la rabo guddi nadiif ah oo u adeega warbaahinta iyo dowladda iyo dalka si siman waa in noqdaa guddi madax bannaan ee waa inuusan noqonin xarun ama qayb ka tirsan wasaaradda warfaafinta waa inaysan noqon arrintaas waa arrinta anigu soo jeedinin sharci ma diidanin in la sameeyo oo waddanka u yeesho wariyaasha loo hogo xuquuqdooda yeeshaan laakiin ma doonayno sharci maaragtay xarka ah oo lugaha iyo gacmaha dadka looga xirayo ma doonino waxaan joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faysal muuse laba aan u kala qaadno feeri marxalada koowaad waa tii laga hadlo labada kun iyo labaiyo tobankii wixii ka horreeyey marxalada labaad waxay ahayd labada kun afariyo tobankii iyo wixii ka dambeeyey aniga waxaa aaminsanaha wadatashi ku filan xeerkan in la geliyey saa daraaddeed xalka wuxuu noqon karaa in saxafiyiinta soomaaliyeed ay aqbalaan sharcigan ama xeerkan kadibna dee sida ku cadba xeerka waxaa ku qoran in wax kabadel lagu samayn karo iyagaba ay qirsan yihiin walaalkii cabdalla hadda uu ka hadlayay in wax kabadel lagu samayn karo weli way kasii doodi karaan qodobada qaarkood haddii wax kabadel ay u baahan yihin laakiin horta sharciga ma aqbalsannaha xeerka mase ma aqbalsanin ana waxaa aaminsana xalka inuu ku jiro inaan aqbalno haddii kale haddee dooda iyo kala aragti duunaanshaha ma istaagi doonto taas sida muuqato looma bislo ani waxaas leeyahay marka xalku wuxuu ku jiraa in la aqbalo xeerka haye cabdalla adigoo soo koobaya dhinacaaga xalku waa mid caynkee ah xalka wuxuu ku jiraa waana sheegnay waxaan kala hadalnay aqalka sare baarlamaanka waana ku mahadsanyihin in xildhibaanada qaarkood ay jaan noo soo jawaabeen oo ay ogolaadeen in talooyinkeenna la dhegaysto waxaan raacinaya horey talooyinka waan dhiibnay talooyinkii hore loo dhiibay mar walbaba ee xasano waa la tuuri jiray marka waxaan rabnaa oo xalka ugu aragnaa in mar kale dalala fariisto bahda warbaahinta soomaaliyeed ee madaxa bannaan la dhegaysto cabashadooda talooyinkooda la qaado sharcigana lagu daro waa haddii la rabo sharciga inuu noqdo sharci ay soomaalida u siman tahay waxaan rabnaa in talooyinkeena lagu daro cabashadeenna la dhegaysto lana tixgeliyo aragtideenna oo ah aragtida ka madax bannaan tanma dadka u shaqeeya dowladda intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen faysal muuse oo ah tifaftiraha tv-ga qaranka ee s n t v iyo cabdalla muumin oo guddoomiye u ah urur madax bannaan oo u dooda xuquuqda suxufiyiinta soomaalida tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
kaafi aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markan kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal markii wax dhacaan wax culusee hadday dhacaan waxaa la isweydiiyaa maxay u dhaceen waxaa la kala toydaayaa u sabab ahaa waa la is-eedeeyaa adaa nool ahaa iyo maya adaa nool ahaa ayaa dabin lagu raaga dabadeed markay miyirsato oo wixii dhacay la eedo ayaa la isu soo fadhiistaa jiid aan ku jiidayay waa gacmo daalis mahmaahdii ahayd intay isxusuusiyaan ayay wadan iyo waaxid waxay ishaybiyaan hoy wixii dhacayba dhacee ba' iyo hoogga ka dhashay sidee baynu u firdaaminaa dalluunta aynu gunteeda ku wada shalwannay maxaa inaga saari kara korkaas buu nin waliba meel ku dhiftaa ugu dambaystana doqon iyo wiil yar iyo macangeg aana raadisa oo idin intay geed isaga xiraan ayaa odayga samataliyaha atiisa lagu meel maraa yeelkeedae sida la og yahay tiro ma laha dhibaatooyinka dagaaladii sokeeye ay ku markadeen qarankii soomaaliyeed ee dhammaa qab iyo qaranjab gaajo iyo macaluul qax iyo magaxxumo dawarsi iyo quursi iskale qoqob iyo iscollaysi dowlad goboleed iyo afar dhibic shan iyo ayaan darro kasta oo maanka aadanaha ku soo dhici karaysa waxaa haddaba dhawaani soo galay gabay jahawareer ku magacaaban oo arrimaha ku saabsan hilaadda labadii kun iyo laba iyo tobankiina uu tiriyey axmed colaad oo abwaan qorone lagu garan og yahay ahna gabyaal reer hargeysa ah waa gabay dheer oo qaybo ka mid a aan ka soo dhambalan doonee wuxuu ku bilaabayaa arar ay tiiraanyo aadihi ka muuqato arar xambaarsan walaaca iyo walbahaarka kala soo gudboonaaday basanbaaska ay soomaalidu ku sugan tahay islamarkaasna in ka mid ah wixii geyeysiiyey uu inagu xusuusinayo si gaar ah wuxuu uga murugoonayaa midnimadii luntay oo uu ku tilmaamayo joohorad meel fogaan badan ku ambatay iyo hoog wixii lumisteeda laga dhaxlay wuxuu kaloo gabayga ugu baroonayaa dhallinyaradii iyo waayeelkii qiimaha lahaa ee dagaaladii sokeeye ay salfadeen wuxuu yidhi xalay tuubihii dhacay markaan jiifka qaban waaye jiilaashinkii waxaan fadhiyey goob jadeen badan ee jawigaan ka faalloonayay jahawareerkii joomihii waxaa iga jaroo jiilkii iga gooyey jiritaankii soomaalidan jeexna laga hayne jilbis waliba jee dhuusuntaday jiitintuu rogay jirjirrada adduunyada waxaa sabi jaraadaya jaqaaqdoodu waa ii baxdaa jiidha waa beliye jambaq iyo wixii jiricsanaa looma jiirnaxo eh haddaan jamacu imaam lahayn jaa'is noqon waaye jahagudubka adhaxdeenna jaban jaaniska hallaabay jabad baan ka raacdaynayaa jahoraddeennii intaa markuu yidhi ayuu u gudbay si koobanna wax uga taabtay burburka ka hor siday ahayd iyo eedda qaranjabka cidda ay la tahay inay iska leedahay taasoo si guud ahaaneed uu dhabarka ugu saarayo ciidamadii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii talada dalka la wareegay oo markii dambe intay dhexdooda ka qaybsameen ku dagaalamay kala jiidashada kursiga iyo anfaaciga yar ee ku laran siday la tahayna taasi waa wixii sababay in ummadda cadowgeedii taariikhiga ahaa loola galo lana guddoonsiiyo dabadeedna intuu ku dhiirado waa cadowgii uu dhulkeeda ku xukumo si walbana ugu duleeyo wuxuu yidhi dad isjecel gacmaha wada jiraa jabiye qayrkoodii jamhuuriyaddu waagay jirtae geesuu wada jeeday haska jirif badnaatee intaan iilka lagu jiidin jeeraaradii hore raggii joogay baa garanay maantana jamboob baynu nahay maantana jamboob baynu nahay jaabajaaba ah jabaadihii la eeg iyo sharkii jiibta loo tumayo jid qalloocan bay nagu fureen oo jariimadahee waa saceeb jahligu leeyahay oo joogay weligiiye haddaanse taliskii jawr falin dagaal lama jeclaysteen misna lama jikaareen hadday xaqa ku joogaanee jaariga qabiilka iyo dulliga uma jidbooteen u jiciirta aakhiro raggii jawharta ahaa ee jaranjaradu say ula duntay iyo jaa'ifada gaadhay waxba yaa intibaadkiiyo wixii jiray ka sheekayn gudocyada dhexe ee gabayga ayuu axmed ku soo qaadayaa faragelinta qaawan ee shisheeyuhu siday qarannimadii u harakaysay gaar ahaan waxay diiraddu u saaran tahay ciidamada darisyada ee gudaha dalka siday doonaan ugu saqaafaya iyaga oo aan waxba gashanna si qasab ah hantideeda uga saami qaadanaya wuxuu yidhi gumaysiga jinaa naga xiray ee jaaska nagu dheera ee mudanihii juuq yiraajeedanka u haysta jubbo kuma caweyn jirin markuu janankii noolaayo qaybta gabayga ugu dambaysa ayuu abwaan qorane kaga calacalayaa hamigii dadweynaha soomaaliyeed siduu gacmaha madaxdooda ugu burburay ee lixdankii labadii gumaysiga ka xorowday jiritaankoodu uu mar walba halista ugu jiro markaas buu soo jeedinayaa tale ay dulucdeedu tahay wax aan midnimo ahayn inaysan kaga bixi karin indhaxumada ay ku nooshahay wax aan midnimo ahaynna aanay cadowgeeda isaga rabi karin wuxuu yidhi jumlad kale haddaan faaqidoo soo jimbacadooda isticmaalku suu noo jarjaray jeerkiina la boobay jidhku way dubaaxshaa markaan sii jimiimico eh jigjigiya wajeer iyo intaan jarar u baaqaayey ee aan jabuutaay lahaa jarahayay kaalay maantana jabkii soo haraa muran ka joogaay allow yaa xuduudahan jinniya ooda naga jiida allow yaa halbowlahan jarjaran joojin kara dhiigga allow yaa shacbigu waa jircaye gees u wada jeesta marse hadday jabaar la egmado oon jowr ku falin weyday jafaqaan dhammaan wuxuu dhalaa jab iyo aafaadya jaxar ku hadli maayee intaan jiinka ka higaashay waa tale aan soo jeediyay seef kumaan jarine markaad si cadowga jeedaarisaan jooga garabkiinna miyaydaan midnimo waajanee jimicsanee dhowrin dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waa ino toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali dhaajo ayaan intaasi ku dhaafaynaa haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan ee uu ku luuqeynayo fanaanka sidi cali winkey
waataa heesaas sidii calwiinka ku luuqaynaya ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo caashe ibraahim aadan iyo anigoo jamaal xamed cismaan ee idinla socodsiynaya dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantiin isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Rand.